نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaa inoogu dembeeyey mawduuca ku saabsan inay mu'miniintu aakhiro ilaahay arki doonaan marka adilada mawduuca ku saabsanna wax ka mida waa sheegnay waxaanay ka mid tahay nicmada loogu nicmaynayo ahlu jannaha jacalana jacalana allahu minhum jacalana allahu minhum wuxuu kaloo sheekhu inoo tilmaamay inaan ahlu naarku ilaahay arki doonin marka waxay ka mid tahay nicmooyinka laga qadinaayo marka ciqaab bay taa lafteedu ku tahay waxaana u dheer cadaabka la cadaabaayo ee ay ku daa'imayaan taasina waa u dheerta dadka laakiin ahlu tawxiidka ah ee iyagu dunuub kabaa'iray la yimaadeen oo aynay ka toobad keenin naarta ku gelaaya iyaga waa laga soo bixinayaa kuma daa'imayaa naarta sida ku soo aroortay axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam ee saxiixa ee mutawaatirka ah waa laga soo saaraya النبgu slى الlه عليه وsلم وxu يkرج min الناr man qاla la إlaha ilا الlah وfي qalbه مثqاal darة min iman naarta waa laga soo saaraya ciddii laa ilaha ilا اllahu tiraahda iyada oo qalbigiisa ay ku jirto quraansho ila miisaana oo iimaani qalbigiisa ku jirto kii sidaa yidhaahda oo shahaata waa laga soo saaraya naarta waxaana laynoo sheegay in naarta gudaheeda ay ku dhimanayaan dadka ahlu tawxiidka ahi gaaladu markay naarta galaan ma dhiman doonaan laakiin dadka ahlu tawxiidka ee muslimiinta ahi naarta wixii ka galaa waa ku dhimanayaan sida axaadiista saxiixeynkaba kusoo aroortay uma yumiituhum allahu imaatatan ilaahay waa dilayaa dilitaan dabadna markaasay dhuxul madoobaatay noqon doonaan marka laga soo bixiyo naartana waxaa la soo gelin doonaa maa ulxayaa biyaha la yidhahdo biyaha nolosha dabeedna markaasay soo baxayaan sida waxa weeye iniyuhu usoo baxaan iniyaha daadku qaado siday usoo baxaan oo kale ay usoo bixi doonaan marka dambe geeridii waa la dilayaaba iyada waa la gowracayaa sida xadiiska saxiixa kusoo aroortay in geerida la keeni doono aakhiro oo markay ahlu jannuhu jannada ku dhammaadaan oo kuwii naarta laga soo bixiyey litathiir naarta loo geliyey si loo nadiifiyo oo qurunkii dembiga looga reebo naarta loo geliyey ee iyaga laftooda marka laga soo saaro ee ahlu tawxiidka ahaa oo ay jannada galaan naartana ahlu naarkii ku daa'imayoo ku waarayey oo gaalo iyo munaafiqiin nifaaqooda ictiqaadi yahay ay isugu harhaan markaasaa markaa geeridii la keenayaa iyada oo suurad wan ah muuqaal wan iyadoo ah baa geerida la keenaya markaasaa dabeedna lagu gowracayaa meel jannada iyo naarta udhaxaysa ya ahla aljannati khuluudun falaa mawt wa ya ahla annaari khuluudun falaa mawt marka taana waa saas adduunyada saynu horeba usoo sheegnay inta lagu sugan yahay ilaahay in soo jeed lagu arkaa ma dhacayso mana dhicin riyo laakiin waa dhici kartaa in lagu arko waayo nebi maxamed ba sala allahu alayh wasalam ilaahay riyo waa ku arkay ra-aytu rabbii fi axsani suura wuxuu ku saabsanaa ru'yatu manaam cid ilaahay adduunyada gudaheeda intuu ku sugnaa yacni ruux markaa intuu adduunyada gudaheeda ku sugnaa ilaahay soo jeed ku arkay ma jiro cid la isku khilaafayna ma jirto nebi maxamed mooyaane nebi maxamed baa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen ilaahay soo jeed waa ku arkay waxaanu arkay leylat lisra walmicraaj laakiin qowlkaasi waa daciif sababkuna wuxuu yahay inaanu arkin marka qowlka saxiixahi waa inaanu arkin oo soo jeed ilahay aanu ku arag tacalamuu anahu lan yara axadu minkum rabahu xataa yamuut taa waxaa la odhan karaa yani dadku la khitaabaya oo cumuumka isaga ma shamlinaayo adilo kalaa la hayaa waxaa ka mid ah xadiisu abi dar oo muslim saxiixiisa kusoo wariyey oo abu dar nabiga weydiiyey sala allahu alayh wasalam an ra'ayta rabbak qaala nuurun ana araa bimacnaa nuur baa iga teeday araggiisa marka ana araa ay kayfa araa saan u arkaya qaar baa xadii xadiiska lafdigiisa taxriifiyey oo yihi nuuraniyun araahu waa taxriif sida shuraaxda qaarkoodba ay baraarujinayso adunnu inuu nawowi ahaa xadiisku sida uu yahay waa nuurun ana araah yani waxaa loo jeedaa xaala duuna ru'yatihi nuur waxaa iga teeday aragtidiisa nuur ana arah riwaayada kale xadiiska ee muslim saxiixa kusoo wariyey min xadiisi abi dar wuxuu sheegaysaa ra'aytu nuuran markuu yidhaha ra'ayta rabbak qaal ra'aytu nuuran nuur baan arkay nuurkaasi waa nuur makhluuq ah maha ilaahay waa nuur makhluuq ah waana nuurka xijaabka ah ou sheegayo xadiisu abi muusa alashcari fi ma rawaahu muslim fi صaxiixih qala abu muusa qama fiina rasul lahi salى اllahu alayه wasalam bihamsi kalimaat nabigu salى اllahu alayه wasalam wuxuu nagala dhex kacay buu yihi shan kelmadood in allaha laa yanaamu walaa yanbagii lahu an yanaam yakfidu اlqisطa yarfacuh yarfacu ilayhi camal اleyli qabla camal الnahaari wacamalu الnahaari qabla camal اleyl xijaabuhu nuur aw innaaru low kashafahu laxraqat subuxaat wajhi ma intaha ilayhi basarhu min khalqi kalimaadka waxaa loo jeedaa jumal mufiida macnaha lugawiga ah baa loo isticmaalaya la bimacna naxwi naxwaha macnaha loogu isticmaalo naxwaha kelmad loogama jeedo laakiin macnaha lugat lcarab iyo fi lisaan sharc labadaba lagu isticmaalo ayaa looga jeeda oo kalaam mufiid ah ibn malikna uu ishaaray wakilmat biha kalaamu qadla marka fi luqati carabna macnaha loogu isticmaala waa saas fi lisaan sharci siduu ugu soo aroorayna waa saas saas awadeed shantan kelmadood dhammaan waxay tahay jumal mufiida jumal mid waliba waa jumlo gaarkeeda wax u faa'iideynaysa wey inaha kalimat huwa qaa'iluha rabi irjicuun ayaa waxaa lagu tilmaamay inay tahay kelmad kalimataani khafiifatani cala lisani haqiilatani fi lmiisani xabiibatani ila raxmani subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim mid waliba jumla mufiida subxaana allahi wabixamdih waa kelma subxaana allahi alcaiimna waa kelma xataa af soomaaliga saasaa loogu isticmaalaa kelmad yar baan odhanaya markaasuu hadal dheer u baxay بخمس كلماaت إن اللaha laa يناam ilahay ma seexdo waa kelmada koowaad وlaa ينbغي lah an يناam umana suuرagal aha inuu seexda waa مستaحيil يkفض الqصة ويرفعه cadaaلadu marna hoos u dhigaya marna sare u qaaday يurفع ilayhi cmل الleyl qabla cmل النahاari وcmل النahاari qabla cmل الleyl waa laba kelmadood camalka habeenkii la sameeyo intaan maalinta la gaadhin baa loo bandhigaa iyadoo ilaahay wax ka qarsoonayna jirin ou og yahay camalka maalintii la sameeyana intaan habeenkii la gaadhin baa loo bandhigaa ka maalintii la sameeyana intaan habeenkii la gaadhin yacni mid walba xilliga kale intaan la gaadhin baa loo bandhiga xijaabuhu nuur xijaabka ilaahay waa nuur yacni waxa uu khalqiga ku teeday inay arkaan oo araggiisa isaga arki lahaayeen uu kaga teeday waa nuur aw innaaru wa shakun min araawi fii bacdi riwaayaat bay kusoo aroortay iyadoo la jasminayo nuur inuu yahay saas aawadeed yani riwaayada jasminaysa ayaa la raacaya xijaabka ilahay waa nuur low kashafahu laxraqat subxaat wajhi mantaha ilayhi basaru min khalq nuurkaas waa nuur makhluuqa hadduu faydi lahaa xijaabkaas la axraqat subxaatu wajhi nuurka wejigiisu ama shucaaca wejigiisu wuxuu gubi lahaa mantaha ilayhi basaru min khalqih khalqigoo dhan buu gubi lahaa mantaha ilayhi basaru ay maa adraka ilayhi basaru min khalqihi oo khalqigiisa ahaaday mintu waa bayaaniya la tabciidiya waayo khalqigoo dhan ilaahay waa wada arkayaa wax ka qarsoonaanayo khalqiga ka midina ma jiro waxaa laga tilmaamayaa shucaaca wejigiisu wuxuu gubi lahaa khalqigoo dhan buu gubi lahaa baa looga jeeda marka ra-aytu nuuran iyo xadiidkaa kale waa isfasiraya saas aawadeed yani sababku waxa uu yahay inaan nebi moxamed sala allahu alayh wasalam aanu ilaahay aanu arkin laa fi leylat lisra walmicraaj walaa fi gayriha muddada uu adduunyada joogay soo jeed inaanu ku arag saxaabada waxaa lasoo naqliyaa khilaaf oo in ibnu cabbaas yidhi ilaahay waa arkay ibnu cabbaasna waxaa laga sheegay saddex riwaayo inuu yihi wakhasa muxamada biru'ya ilaahay nebi maxamed wuxuu ku gaar yeelay aragti uu isaga arkay oo nebi moxamed sala allahu alayh wasalam uu ilaahay arkay taasuu ku gaarya waa ka asaxday waxaa kaloo muslim saxiixa kaga soo wariyey inuu yihi cabdullahi bn cabaas ra'aahu bifu'aadihi maratayn nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ilaahay waa arkay qalbigiisaanu ka arkay laba goor yacni qalbigiisu ku arkay laba goor markaa fu'aadku ku qaydi riwaayo kaloo saddexaad waa laga soo wariyey oo ah markaysaga inuu yihi wuxuu ku arkay indhihiisa laakiin culamada muxadisiinta jamac ka midi waxay sheegeen riwaayadaas saddexaad inay asixin oo daciifo tahay riwaayadaas saddexaad inaynay asixin saas aawadeed labada riwaayo kalaa soo hadhay labada riwaayo kale waa mutlaqa iyo muqayada saas aawadeed ahlu cilmigu waxay tilmaameen in labada riwaayo la isku fasiraayo oo labada riwaayo yani la isku xambaarayo tuxmalu riwaayat lmutlaqa cala lmuqayada riwaayada mulaqa ee riwaayada muqayadkaa lagu xambaarayo waayo labaduba waa kalaamkii ibnu cabaas ahlu cilmiguna macnaha noocaasa waa tilmaameen sheekh albani waxa uu ku sheegayaa tacliiqa uu ku leeyahay waa hore ay ugu dambaysaye mukhtasarka saxiixulmuslimka ee mundiri ina labada riwaaya la isku xambaarayo ahlu cilmigii horena waa sheegeen oo ibnu kasiir iyo ibnu qayimi waa sheegeen in labadaa riwaayo kalaamka ibnu cabaas la isku xambaarayo waxaana halkaas kaaga muuqata saniica culamadu inuu yahay mutlaqa iyo muqayadka in la isku xambaaro inaynay ku gaar ahayn yani hadalka ilaah iyo hadalka rasuulka keliya inayna ku gaar ahayn ee culamada ahlu sunnuhu ee raasikiinta ay tilmaamayaan oo nasgaraynayaan fi casharaati nusuus yani hadallo badan ay ku nasgaraynayaan in caalimka keliya hadalkiisa mutlaq iyo muqayad hadduu leeyahay in la isku xambaarayo waana mas'ale waadixa nuquulaadka baabkaa ku saabsanna yani waxa weeye waa min alkasrati bimakan aad iyo aad bay u badantay marka mas'ale ku saabsan xaml اlmujmal calى اlmufasal oo bacd الnaas ay ku dandaneeyaan baa jirta maalmo dhaweydna aan arkayay waraaqo lala warwareegayo oo wadaad mas'aladu ay ku laaqantay waraaqihiis lala warwareegayo maslada noocaasa tafsiil waadixa ku sugan muxaadaradana waan ku sheegay ku saabsan alraddu cala almukhti walkhaati tafsiilka ku saabsan waxyaalaha ku saabsan tafsiilka mas'aladaas ku saabsan ee culammadu tilmaameen waa nuquul a'imo raasikiina ayaan ishaaray oo yani waxa weeye qaar yani markaa horeeyey iyo mucaasiriin intaba laha imaamnimadooda iyo inay min aimati sunna yihiinna aan laba isla diidanayn dheg looma jalaqsin waayo arrinku hadduu yahay itibaac lilhawa maaro male maaro male ruuxa hadduu xaqdoon yahay wuxuu odhan lahaa aqwaashan aada sheegtay ee mas'aladan ku saabsan xaggay ku taallaa ama nagu ishaagay laakiin wadaad baaxis ah inta markaysagaa waraaqo uu qoray lasoo sawiro in markaysagaa la yidhaha waxbaa la wasacaya mas'ala caqiidaan isku haynaa allahu lmustacaan allahu mustacaan waxay ka mid tahay min cajaa'ib dahri masalada noocan ma masala ictiqaadiya caalimku kalaam mujmala inuu yidhaahdo yani oo yani markaa markuu kalaam mujmala yidhaahdo loogu fasiro markaysaga axsanulmaxaamil loogu fasiro oo weliba hadal kale hadduu leeyahay hadalkiisii markaysaga wanaagsanaa loogu fasiro ma masala ictiqaadiya yani waan tilmaamay masalada tafsiilka ku sugan masalada ku saabsan mujmalka in lagu fasiro macnaha wanaagsan oo ruuxii sunniga ahaa malo wanaagsan laga malaysto ilaa aahaar baan soo naqliyay saxaabadii rasuulka sala allahu alay wasalam yani laa tadunna bikalimatin kharajat min akiika suuءa waanta tajidu laha fi lkhayri maxmala cumar bn khaaab inuu yii oo culamo badan isoo naqliyeen waxaa dhici karta in la yidhaahdo yani sanad صaxiixa ku sug markaysagaa inuu cumar bn khaaab yidhi dacni min hada maxaad ka odhanaysaa a'imada waaweyn ee soo naqliyey iyaga oo markaysa markaa cuskanaaya oo min a'imati sunna oo ku binaynaya mas'alada ou ka mid yahay ibnu kasiir ou ka mid yahay ibnu rajab ou ka mid yahay keyrkood waxaan soo naqlina oo tilmaannay culamadu markaysa aqwaasha ay sheegeen ibn baz baynu ka sheegnay xamaad alansaari baynu ka sheegnay waxaynu ka sheegnay markiisa ibnu kasiir baynu ka sheegnay aymo kaleynu ka sheegnay dadka qaarkood ma kala garanayaan mujmalka iyo lafsiga waxa u dhexeeya laa yacrif walaa yuriid an yacrif almujmal wاlabs maxaa u dhexeeya kalaamkani waa labsi iyo waa mujmal ma kala fahmaayo waxaynu qadiyaddu hadduu hadalku daahir ku yahay macno faasida oo labada macno aynay u sinayn laa yuta'awal waana sida culamadu sheegeen taasaana markaa la yidhahdaa muawal muawal taasaa la yidhahdaa waayo dalaalatu alfaad baa laga hadlaa fi usuul fiqh yani oo nas iyo daahir iyo muawal iyo mujmal taqsiim rubaciya shaygu hadduu yahay markaysaga waxaan yani muawal waa hadal macno ku daahir ahaa kale oo macno marjuux ku ah oo aan daahir ku ahayn unana sinayn loo loo leexinayaa muawal la yidhahdaa kalaamka culamadana muawal ta'wiil laguma sameeyo waa siday culamada qaar ijmaca uga soo naqliyeen laa yuta'awal ila kalaam اllahi wa kalaamu rasuulih laakiin hadday tahay kelmaddu mujmal ay tahay ay ku saabsan tahay mujmal oo labada macno u siman yihiin walaalkama waxaad ku malaynaysaa aad wanaag ku taqaana iyo sunne ma macnaha xun baad ohanaysaa ilaaba ilaa waa u jeedaa iyadoo labada macno u siman yihiin aan mid raajix iyo marjuux kala lahayn mise macnaha wanaagsan baad ku malaynaysaa mar haddaad sunno iyo wanaag ku taqaano khaasatan weliba hadduu leeyahay hadal kale oo macnaha wanaagsan waafaqsan waa iyama yacni ruuxa marka isagaa yidhaahdaa waxaan mar walba ugu xambaarayaa macnaha xun uun hadda waxa weeye isaga laftiisu mujmal kama baxayo calaamat ibnu baz waxa uu yihi laa yakhlu caalimun walaa aalibu cilm min kalaam mujmal kelmad mujmala inuu yidhaahdo ama hadal mujmali ka soo baxo fi bacdi alaxyaan kama madhnaanayo caalim ama taalibu cilmi taa wuxuu ka yidhi fataawihiisa inay ku taallaaye maruu markaysaga hadal hore u yidhi iyo fatwo hore u yidhi utacaquba weliba taasi yani waxay ahayd yani mas'alo yani cumuum iyo wax kale ku saabsan buu ka hadlayay lakin hadalkan buu markaas yani tilmaamay almuhim ruuxu sida uu jecel yahay marka uu kelmad mujmala yidhaahdo in malaha loo wanaajiyo ayuu dadka kalena markaysaga waxaan yani ay habboon tahay inuu iyagana malaha u wanaajiyo hadalkii laba maxmal labadaba aqbali karo labaduba u siman yihiin macnaha wanaagsan ugu xambaaro mar hadduu sunno iyo wanaag ku yaqaano lakin haddii markaa ruuxa bidca iyo xumaan lagu yaqaano yani falaa yuxmal walaa karama yani markaa looguma xambaarayo macno wanaagsan malahana loo wanaajinayo malahana loo wanaajinayo marka labsiga baabka ku saabsan waa kelmaddu inay daahir ku tahay macno faasida culamaduna waa kala farqiyeen tafriiqa arrinkaa ku saabsanna waa arrin waadixa nadmiyada waaye hore aanu ka aragnay waxaa ka mid ah rubcu qarni in ka badan ka hor aanu aragnay mawduuca ku saabsan culamada hore u nadmiyeen fii bacd alkutub lagu soo naqliyo falafdu in ajma falafdu falafdu in afhama gayra alqasdi faxkum cala isticmaalihi biraddi liannahu allabsu waama almujmalu farubama yafhamuhu man yacqilu وذلك ألا تفهم المخالف ولا سواه بل تصير واقفا وحكمه القبول في الموارد فاحفظه نظما أعظم الفوائد سديتا يا وحي يرمك أهيد نظم نوع فارك مرك المهم قضية قصة بصن يعني لبصي مجمل كوة كالدوين bacd الnaas xataa muxaadarada waxaan kaga hadlay iyadoo waktigu ugu cidhiidhi ahaa oo nusuusta culamada naqligooda aynu waktigu ii saamixin waxaan xataa tilmaamay dadka qaarkood inay u adeegsadeen si qaldan oo ay dooneen dad dalaalaad iyo bidac ku dhacay inay ku daafacaan mas'alada ku saabsan xamlu lmujmal cala lmufasal marka waxa weeye ruuxa hadduu yidhaahdo hadal markaa ku daahira bidco iyo dalaal looma awilayo laakin de hadalkii daahirba kuma ahe waa min qabiili lmujmal la min qabiili dawaahir ma awalkuna dawaahirtiio hadalka laga leexinayo weeyi saas aawadeed taxriirka mas'aladu waa saas yadaa weeyi wallahi kuma talagelin inaan ka hadlo mas'aladan ishaaran fii khilaali darsi unbay igu soo dhacday ishaara latiifa inaan mas'alada markiisa markaa yara tilmaamo laakiin intaanan soo fadhiisan wallahi inaanan ku talagelin inaan mas'alada taabto almuhim baabka noocaasi haddii markaa waxa weeye loo baahdo yacni nuquulaadka culamadii waxay ka yidhaahdeen oo mufasal ah ayaa markaysa markaa la sirdin doonaa hadday xaajo ka haysato almuhim aan usoo noqono mas'alada asheekh alalbani iyo culamo kaleba oo ibnu kasiiriya ka mid yihiin waxay yidhaahdeen hadalka ibnu cabbaas marka uu marna ilaaqay ee uu yidhi wakhasa muxamada biru'ya marna uu qayday oo yihi ra'aahu bifu'aadihi maratayn yani waa la isku xambaaraya tuxmalu riwaayat lmulaqa cala riwaayat lmuqayada riwaayada mulaqada ah baa lagu xambaaraya riwaayada muqayadada saas aawadeed waxay noqonaysaa macnaheedu inuu tilmaamayo aragti qalbi inuu sugaayo uu leeyahay nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ilaahay qalbigiisa ayuu ku arkay laakiin ma odrhanin oo kama asixin inuu yidhi indhihiisu ku arkay saas aawadeed cusmaan ibnu saciid addaarimi waxa uu yidhi saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam waa isku waafaqsanaayeen inaanu nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay indhihiisa ku arkin ilaahay indhihiisa inaanu ku arkin waa isku waafaqsanaa ijmaac saxaabu soo naqliyey cusmaan ibnu saciid addaali bimacnaa waxay isku hayeen qalbiga ma ka arkay mise kama arkin ayuunbay ahayd ee indhihiisuu ku arkay marka waxa weeye taas yada ah midna ma odhan marka saniiciisu waxa uu ku tusinayaa isaga laftihiisa inuu qabo sidaa culamada kaleba ay taxriiriyeen inuu leeyahay wakhasa muxameda biru'ya axaadiista mutlaqa ah ee xaakim iyo keyrkii soo wariyeen ee mawquufka ibnu cabaas ku ah ee uu ru'yada itlaaqayo in riwaayada muqayadada un lagu fasirayo marka waxa uu yidhi cid saxaabada ka mid a oo tidhi ma jirto indhihiisu ku arkay saas aawadeed khilaafka wuxuu ku saabsanaa qalbiga ma ku arkay mise kuma arkin imaam axmed ibnu xambal wuxuu qaatay ra'yiga ibnu cabbaas oo waxau yihi nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ilaahay waa arkay oo wuxuu ku arkay qalbigiisa yani sida cabdullahi ibnu cabbaas rawaahu bifu-aadihi maratayn uu yidhi ayuu imaam amed imaam axmed ibnu xambalna ku tegey laakiin waxaa isweydiin le qalbigiisu ku arkay maxaa u daliil ah cabdullahi ibnu cabaas wuxuu u daliishaday aayat najmi walaqad ra'aahu nazlat ukraa cinda sidrat lmuntaha aayaddaas u daliishaday marka waa arrin ku saabsan tafsiirka aayadda ku saabsan aayadda tafsiirkeedana sida saxiixee raajixi waxay tahay in looga jeedo jibriil buu arkay oo caaisha waxay tidhi sida muslimba saxiixiisa kusoo wariyey anaa ugu horreeyey cidi nebiga weydiisa markaysaga aayaddan tafsiirkeeda caaisha waxay tidhi saddex arrin qofkii yidhaahdaa faqad acdama cala allahi alfirya been abuurka allah ku been abuuranayo waa weyneeyo been abuur weyn buu ku been abuurtay markaasaa waxay sheegtay man qaala ina muxamada ra'aa rabbahu faqad acdama cala allahi alfirya ruuxa yidhaahdaa nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ilaahay waa arkay been abuurku allah ku been abuuranayo waa weyneeyey oo been abuur weyn buu allah ku been abuurtay been abuur weyn ayuu allah ku been abuurtay markaasuu wuxuu yihi masruuq ibn ljdac alhamdani alwaadici ayaa wuxuu yihi ya uma اlmuؤminiin andirinii walaa tacjiliini hooyadii mu'miniintahay isugoo hayga degdegin wuu dangigo waa sara fadhiista miyaanu ilaahay ohan odhan walaqad ra'aahu nazlaة أkhrى cinda sidraة اlmuntaha markaasaa waxay tii anigu waxaan ahay ruuxa ugu horeeyey ee ummaddan ka mid ah ee nebiga weydiiyey salى اllahu alيyه waslm aayaddan tafsiirkeeda dabeedna wuxuu igu yihi daka jibriilu kaasi waa jibriil lam arahu calى suuratihi alatii khuliqa calayha ila maratayn kuma arkin suuraddii jibriil lagu abuuray laba goor mooyaane marka caaisha waxay sheegtay xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyey aayadda tafsiirkeeda inay nebiga weydiisay sala allahu alayh wasalam nebiguna ku fasiray in jibriil looga jeedo calaa haada haddii aayadda tafsiirkeeda ay iskhilaafto riwaayada ibnu cabbaas ee saxiixa ka ah iyo qowlka nebiga sala allahu alayh wasalam saxiixa ka ah oo labaduba muslim saxiixiisa kusoo wariyey ma waxaa la qaadanayaa tafsiirka aayadda qowlka nebiga sala allahu alayh wasalam mise waxaa la qaadanaya qowlka ibnu cabbaas ayuhuma qowlka nebiga sala allahu alayh wasalam baa la qaadanaya waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waa mubayinkii qur-aanka caddaynayay litubayina linnaasi ma nuzila ilayhim qaladna kuma hadlo wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa almuhim maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam uu macsuum yahay oo isagu aanu khata'aynin waxa uu ku hadlaana waxyi ay tahay tafsiirku aayadda ku fasiray yani tafsiirkiisaa la qaadanaya qowlkii khilaafay ee bini aadam yidhina ka ina mankaan waa la radinayaa oo lama aqbalayo waatuu imaam shaafici raxmat ullahi alayh yihi ajmaca almuslimuuna calى ana man istabanat lahu sunat can rasuli lahi salى اllahu alيه waslam lam yaxila lahu an yadacha liqowli axad marka almuhim masalada ku saabsan ra'aahu bifu'aadihi maratayn masalada noocaas ah waxaa habboon in laga gaabsado mar haddii waxa uu u cuskanaya cabdullahi bnu cabbaas ay tahay aayadda una ay tahay aayadda tafsiirkeedana nebigu ku fasiray inaan damiirku allah u noqonayne jibriil u noqonaayo hadal macnihiisu caynkaa laga qaadanayo waa in taas laga gaabsadaa saxaabadii kalena kumay waafaqin warkaa uu yihi markaysaga ra'ahu bifu-aadihi saas aawadeed way lagu gaabsadaa yani markaysaga waxa kusoo aragnasus ta kale ra'aahu bifu-aadihi maxaa looga jeedaa ma cilmi iyo yaqiin baa loo jeedaa taasi xaasil baaday u tahay cidaan nebi maxamed ba ahayn sala allahu alayh wasalam mise macno ka ziyaadaa loo jeedaa ma waxaa loo jeedaa waa ku riyooday baa loo jeedaa qalbiguu ka arkay taasu jamaahiirta ahlu sunnahu waxay qabaan cid aan nebiga ahaynba sala allahu alayh wasalam inay ku riyoon karto ilahay aimada qaarkoodna waa laga sheegaa imaam axmed ibnu xambal wakayru jamaahiirta ahlu sunnuhuna waa baneeyeen sida sheekhulislaam ibnu taymiyaba u majmuuculfataawa ku sheegay marka tafsiirka ra'aahu bifu'aadihi maratayn ay hadda inoo kordhinayso ama aynu ka garanayna markaysaga waxba ma jirto haddii cilmiga yaqiin ay tahayna laba mar ma ahayn mar walba xaasil bay ahayd nabiga sala allahu alayh wasalam marka almuhim mas'alada caynkaas ah waxay tahay in laga gaabsado waa la odhan qalbigu ka arkay iyo kama arag midnaba markaysaga aan laakiin la qaطciyo nabi maxamed salى اllahu alayh wasalam intii aanu dhiman ka hor inaanu ilaahay soo jeed marnaba ku arag qawlka صaxiixina kaas wallahu aclam fahum xiinaidin ilaa rabbihim yanduruun fahum iyagu ahlu jannuhu xiinaidin goortaas ilaa rabbihim yanduruun xagga rabbigood bay eegayaan oo dheehanayaan ilaahay bay arkayaan laa yumaaruuna fi nadari ilayh kama shakinayaan arag bay ilaahay arkayaan walaa yashukuuna kama shakinayaan fawujuuhum bikaraamatihi naadira wejiyadoodu bikaraamatihi sharafta ilaahay daraaddeed bay naadiratun la iftiimaysaa oo la nicmaysan tahay oo mar kasta ilaahay arkaan nuur bay kororhsanayaan sida aahaarta qaarkood ay sheegayso wa acyunhum bifadlihi ilayhi naadira indhahooduna bifadlihi fadliga ilaahay daraaddii ilayhi naadiratun ilaahay bay eegeysaa fi naciimin daa'imin muqiim waxay ku sugan yihiin nicmooyin joogto ah oo markaa daa'ima waa isku macnay daa'im iyo muqiim laa yamasuhum fiiha nasab kuma haleelaayo jannada gudaheeda wax daali ma haleelayo wamaa hum minha bimukhrajiin dangiigga adduunyada waa lagu daali jiray laakiin waxa weeye aakhiro kuma dang kuma daalayaan dangiiggaas intay dooran hadday dangeegaan saas aawadeed bay qur-aanka ugu soo aroortay yani markaa muttaki'iina calaa sabiili ismi in lagu keeno wamaa hum minha bimukhrajiin mana aha qaar naarta laga saa qaar jannada laga saarayo ma aha qaar jannada laga saarayo ma aha ukuluhaa daa'ima wadiluhaa ukuluhaa midhaha jannada laga cunayaa daa'imun waa qaar daa'ima wadiluhaa harkeeduna waa daa'im tilka cuqba aladiina itaqow taasi waa cirib dambeedka kuwa ilaahay ka baqaaya cirib dambeedkeeda weeye wa cuqba alkaafiriina annaar ciribta gaaladuna waa naar waxaa la yidhahdaa tan oo kale cala sabiil iqtibaas baa la yidhahdaa in aayadaha iyadaan la odhan ilaahay wuxuu yihi hadalka la dhex geliyo o lagu dhex daro waxaa la yidhahdaa min qabiil iqtibaas ayaa markaa la yidhahdaa sida saxiixana waa banaan tahay oo ruuxu kalaamu ku hadlaayo inuu aayadihii ku dhex jarjaro isagaan odhan ilaahay baa yidhi yani markaa tan noocaasi sida saxiix ahi waa banaan tahay adilana waa leedahay wa ahluljaxdi kuwa ilaahay dafiray gaaladun buu ujeedaaye ahlulkufri baa ka fiicnayd waayo kufrigu juxuud kuma koobna wa ahluljaxdi kuwa ilaahay dafiray can rabbihim yowmaidin maxjuubuun xagga rabbigood maalintaa qiyaamo gudaheeda waa laga xijaabaya waa laga qarinaya xijaabku makhluuqaadku ku teedan yahay oo koobaaba ee ilaahay markaa xijaabku ma koobaabo waayo ilaahay makhluuq ma koobo wa fi nnaari yusjaruun naarta ayaa lagu shidayaa gaaladaas labisa maa qadamat lahum anfusuhum waxaa xumaaday maa qadamat lahum kayaga u hormarisay anfusuhum nafahooda kay nafahooda hormarsatay baa xumaaday an sakita allahu calayhim wuxuu u xumaaday inuu ilaahay u cadhooday iyaga dushooda wa fi lcadaabi hum khaaliduun cadaabka gudaho gudaheedana waxay yihiin qaar ku waaraaya laa yuqdaa calayhim fayamuutuu laguma xukumaayo korkooda geeri oo fayamuutuu dabeed ay dhintaan walaa yukhafafu canhum min cadaabiha lagama khafiifinaayo canhum iyaga xaggooda min cadaabiha cadaabka naarta wax ka mida lagama khafiifinaayo kadalika najzi kula kafuur ay misla dalika aljaza abaalmarintaas mid la mida najzi waxaanu abaalmarinaynaa kula kafuurin mid kastoo gaalimo badan khala man shaaa allahu min almuwaxidiina ikhraaja ay ahlu naari fi naari khaaliduuna khala man shaa allah ahlu naarku naartay ku waarayaan mooyaane cidduu markaysagaa ilaahay uu doono in laga reebo mooyaane oo min almuwaxidiina yani markaa muwaxidiin ahaaday ikhraajahum kasoo bixintooda uu doono minhaa jannada laga soo saaray minhaa naarta laga soo saaray minhaa naarta laga soo saaray haddii aan waxba loo qadarin waxay noqonaysaa in inqiaac ay noqoto oo la yidhaahdo yani waxa weeye ha yeeshee ciddii uu ilaahay doono muwaxidiin ah oo naarta ku sugan waa ilahay waa ka soo saaraya waطaacatu liuli اlamri fima kana cinda allahi tacaala fima kana cinda allahi caza wajala mardiya wاطaacatu aطeecitaanku liuli اlamri ay waajibatu liuli اlamri ulul amrigay u waajibtay kuwa xukunka u saaxiibkaa ama maamulka u saaxiibkaa lagu aطeecayo fima kaana fima kaana cinda allahi caza wajal kii ahaaday ilahay agtiisa mardiyan mid laga raali yahay ama murdiyan mid wax raaligeliya ahaaday mardiyan ama murdiyan waijtinaabu ma kana cinda allahi muskiطan ay wa calayna korkeenna waxaa saaran oo ku waajiba ijtinaabu ma kii in laga dheeraado kaana ahaaday cinda allahi ilahay agtiisa muskitan wax carhogeliya ahaaday kaasna in laga dheeraado ayaa waajib bimacnaa wuxuu tilmaamayaa madaxda waxaa lagu ateecayaa wixii wanaagsan wixii xun ee macsi ah iyo dembi ana laguma ateecayo oo madaxdii hadday macsi amarto ama dembi amarto laguma ateecayo laguma raacayo laakiin wixii taaca iyo khayr ah sida marka isaga wax waajiba hadday amraan ama wax sunno ay amraan waa lagu ateecaya wa kadalika wax mubaaxa hadday amraan wax mubaaxa hadday amraanna waa lagu ateecaya mubaaxaas tafsiil baa ku sugan marka in sha allah darsiga sod soo socda ayaynu ku caddayn doonaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk